habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa washington waa isniin bisha januari sanadka waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boggeen internetka v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaa idaacaddan idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan dhegeystayaal halmaan hadal kuma jirta saacadda afrikada bari waa toddobadii habeenimo qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada somalilan oo ansixiyey xeerka doorashooyinka ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dee dantooda ka dhex arkayeen laba qolaa loo kala jabsanaayo qolo leh doorasho madaxtooyaa la gelaya iyo qolo leh ururaa la gelaya markuu xaalku halkaa maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladdii ku yimaadeen ayaa odayaashii dhaqankee beesha bariga barco ay isxilqaantay waxaanay soo saareen in meel dhexe layskugu keeno
wax kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland dowladda federaalk waa dowladda soomaaliyeed waxyaabo badan oo lagu kala aragti duwan yahay baa jira dhowaan bosition beber oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland iyo ay soo saareen annaga waxaan aaminsannahay in stateka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan sidoo kale waxaad maqli doontaan idhaahde barnaamijka qurbe oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee ku nool kanada dhibaatooyinkan oo dhallinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxaa waay ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican la maalgeliya ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen hub raadin lahaayeen in entertainmentyal kala helaan oo ilan qofka dhallinyaraha hadduu yahay xoog badanaa ku jiro soomeelu ku isbendagareeyo rabaa xoog
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha israa'iil ay ka geysanayso marinka khaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso afar iyo labaatan kun iyo boqol qof wasaaradda oo xidhiir la leh dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay lixdan kun sideed boqol iyo afar iyo soddon qof arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza sida magaalada khan yunis iyo xeryaha qaxootiga ee burayj iyo almakazi ee bartamaha marinka khaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin waxaa maalintii afraad oo xidhiir ah hakadu ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka khaza wakaaladda oo soo xiganaysa afhayeen u hadlay bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka khaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka yemen maalinu kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mida maraakiibta maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee emri ee laga leeyahay dalka britain ayaa ku soo warantay in markab in gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin sidaa sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka britain waxa uu dabqabsaday markab laga leeyahay dalka maraykanka oo ku baabanayay calanka jasiiradda marshall balse ma jiro khasaaro badan oo soo gaadhay shirkadan ayaa qiimaysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ka joogaan ee yemen isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan israa'iil aani lahayn ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuutiyiinta jimcihii ayaa ciidamada maraykanka iyo ingiriiska iyo ay duqeymo ka qaadeen bartilmaameedyada xuutiyiinta ee yemen taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka israa'iil ay kula jirto xamaas uu gobolka ku sii fido koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay ee dalka mayanmar ee rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada milatari ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada bangladesh iyo hindiya taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday milatariga ka taliya dalkaasi mayanmar dagaalada ayaa ruuxay gobolada galbeedka mayanmar ee rakhiin iyo jiin tan iyo markii jabhadda ciidanka arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii noofembar taasoo soo afjartay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afgembigii milatariga ee labadii kun koob iyo labaatankii jabhadda arakan waxa waa mid ka mida daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada xuduudaha ee mayanmar kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay milatariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada britain sanadkii sideed iyo afartankii iyaga oo u dagaalamayay ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo xaddi ah in dagaalyahanada arakan ay qabsadeen magaalada beltawa ee gobolka jiin oo qiyaastii labaatan kilomitir u jirta xadka dalka mayanmar uu la wadaago wadanka ay dariska yihiin ee bangladesh intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa iswidaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay-addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda shirkadda isgaarsiinta ee hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay-adda nisa ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo salaama bank oo ku yaala trebiano kadibna ay xireen saddex ka tirsan shaqaalaha shirkadda hormuud shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyey markii ciidamada niisa ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee e v c blaska taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hormarinayso ka hor imanayso shuruucda dalka shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay-adda nabad sugidda shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada niisa inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga salaama ayna sameeyeen ku tagrifal awoodeed iyaga oo xiray saddex ka mida shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la-aantii dhinaca kalena hay-adda nabadsigidda niisa ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda hormuud lix iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee disembar oo ay ku dalbanayeen in hay-adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada sida niisa ay sheegtay hay-adda niisa ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda hormuud in qaar ka mida shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada eedaasi oo ay niisa sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aynay soo bandhigin niisa ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatishaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega e v c plus taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday waxay kaloo niisa ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo inay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda niisa ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay-adda sirdoonka waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda hormuud oo ay ku eedeysay in ay sortaag ku sameeyeen shaqadii hay-adda v o a ayaan si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed saciid ayaa waraysigii ugu horreeyey ee ay la yeelatay v o a waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareyd ee uu xafiiska joogay gudoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ka shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidhka dadweynaha iyo baarlamaanka puntland wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay gudoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay waa mahadsan tahay faadumo waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yidhaahdo fadhiga doorashooyinka marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban gudoomiyaha iyo labada ku-xigeen fadhiyadii ku-xigeen wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeenaa madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland intaasaa hadda noo qabsoontay haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaashiis kala socda lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed ka mida ayaa raggii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay qorshahaga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanka wuxuu leeyahy guddi joogtaa oo hawsha si joogtaa u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan ku kala biiraan marka qorsheena koowaad waxaa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyadaa markaan dhisnona inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno aqoon kororsiya u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda waa qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkan ka qabyada ah dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldaloolooyin lena sidii loo tayan laha kor loo qaadi laha waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobolada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiiladii shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xooga saaro xeer walba iyo sharci walbao soo baxayana dadweynaha ugu badanoo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo ah meel aan ku habooneyn hadda in baarlamaanku degaanaad aada u kooban wadadii mayn roorka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka saftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaah idanka iyadana waa bilaabeyna hawsheedii qorshayaasaasaa noo qorshaysa barlamaankii idinka horeeyey isagoo aan ansixin miisaaniyaddii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa wakhtigii ka dhammaaday howlahaas see u kala horumarinaysa waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kumay guuleysan inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si ku meelgaara loogu sii shaqeeyo dowladdu kusii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasa si ku meelgaara ilaa fadhiga rasmiga baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doonaayo ansixin doonaa gudoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horreeya ku sameeyeen qodobo ka mida dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan maad dib oogisma ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel wixii xeerara oo yaala ama wax laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldaloolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmia u bilowno guddi ibaajiraya gaara oo aan u sameyn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa tala bixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasaana go-aan ka qaadanayna ilaahda goorma ayaa soo dhisaysaa gudiyadii baarlamaanka sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystirno ilaahda hadda fasax mayaa baarlamaanku gala sabti ka sabti toddoba beriyo nasashaaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaayaasha intii hadda aada joogtay gudoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horimi ma jira wallaahi maya iskeedaba shaqa la qabanayo markii doorashada la qabanayay culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaha normalka ah oo mas-uuliyadda ka mid ah marka wax culays oo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibweyne ma jiro waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyey doorashada qof iyo cod degmooyinka qayb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku daya badan iyo dadaal badan la sameeyey intii beyska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idankii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldaloolooyin jira iyo wixii dhaliila jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaha idinka rajeynan sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kan puntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaabo badan oo lagu kala aragti duwan yahay baa jira dhowaan bosition baber oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland iyo ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsanahay in stateka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaabo badanoo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah ay dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb gallo baan diyaaru nahay waxyaabo aragtiya state ah oo puntland ay qabto oo meelada gu joogana waa jiraan waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in layska fahmana waa jiraan marka intaba mar walba waxaa muhiima in laga wada hadlo dood laga yeesho waana diyaar baan
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo u warameeyey faadimo yaasiin jaamaal kaad kala socotiina waa laanta soomaaliga ee v o a halka dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaadhay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhowaad laba bilood ku qaatay gobolada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada al-shabaabka ka dhanka ah haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore su-aalahaasi iyo ko kale ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqow safarkan waa mid ka mid a shaqooyinka caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug wakti dheer maadaama uu maalmaha ka soo maqnaa xaalado kalena dalka uu ku jiray madaxweyne wuxuu haatan dib ugu laaftay deegaanadii galmudug si uu halkaas ugu uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ay uga horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawliha uga socda deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynehuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii ilaa iraado tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana lasii laba jibaaro
waa tahay hadda ka hor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhowaad laba bil ee deegaanadaasi socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tegay wax weyn buu uga duwan yahay runtii madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray deegaano badan la qabsaday waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragtay dhammaan waxyaalihii loo baahnaa haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog ugu noqdo insha allahu maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada si aad og tahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gebagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa arisalka ku hayaa waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socdaa gobolka mudug ka soo gebagabeebi doonto marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore waa tahay ma la garanayaa inta maalmood oo madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto dhuusamareeb joogitaankiisa dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaalka wadaya ma ahan laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu ka soo maqnaay wakti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragtay la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday uu ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug axmed cabdikaari marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo hay-adaha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona marka daban madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda waa tahay ilaa hadda wasiir waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada maxaad inooga sheegi karaysaa
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaada saraakiisha ciidanka ee kala duwan qaabilaada mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amaro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan haatanna afjarkaas aada u dhow yahay maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa waa tahay ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qeybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud dabcan dagaalkaas sidaa loo socto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayey waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudarirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jiireen haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu coslaa saldhigyada ku lahaayeen waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerani iyaguna aad bay isugu dhoween ciidamadii kale caad ka soo socday marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican hadafyadii laga lahaayna boqolkiiba toddobaatan waa laga gaaray waxaan rajaynaynaa in waktiyadan ugu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka galhareeri iyo albuur oo ah meesha ugu dambaysa ee la raba galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro kadibna waxaa loo jeesan doonaa dholka soomaaliyeed ee sida xaqdarrada ay nimanka argixisada ku haystaan marka galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo wakti badan aanu sugayn waa tahay dhinaca kale haddaan sii raacsado aad ii ogolaato waxaa jirtay in diyaarada un ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilmitr u jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku ciladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay dabcan sidaad la socoto diyaaradaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa wax badanna waa ka qabatay laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhigano haddii ilaah yidhaahdo dibna ka soo shaacino biidnillahi kariim weli hay-adaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argixisada dowladdana waajibaad badan saaran yahay waxaan rabnaa inaan warbixin ka soo saarno marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilah yidhahdo waa tahay aad baa umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinaa waqtigaa
wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikow oo u waramayay wariyaha v oda jamaal axmed cusmaan halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a dhinaca kale haddaba falanqeyn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha soomaaliya galmudug waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo wakhtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ugu horeysta waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-isul wasaare xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado taasina waxay tusinaysaa ka go-naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeya dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleeda koonfur galbeed iyo jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray al-shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda soomaaliya ayaan dhoweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay koonfurta galmudug hase ahaatee dhibaatada jirta waxaa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay ay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka waayo ciidanka waxaa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roondo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay toban kilomitir oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuaha laga sameeyo ugu dambayntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman aniga waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waayo dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jahadan shabeellaha dhexe iyo galguduud u dhaxaysana jaha ballaaran maalin walba laga bilaabo jahadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan laakiin inta hadba hal jaho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jahooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jaha hadba aadayaan wax siyaadaha kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaal ay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
figid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee cawo iskadhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalheenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaashayna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda fm-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada fm-ka hal ibir lix dhiba todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mida qaxootiga ku nool deegaanka buulobakti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay-adda u n h r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dad kala nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mida bulshada qaxootiga ah kama marna xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay axmed cali xaashi oo ah dhaqanyaqaan ku-xeel dheer dhaqashada xoolaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka buulobakti oo raan looga raray kumanaan qaxootiah oo la dejiyey xerada iflabo iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka buulobakti ay sheegayaan in si toosa aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha raashinka iyo waxbarashada qaar ka mida qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka cawiiska dhadhaab ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n z r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi waa kan bashiir cabdi qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi
waxaan soo degay muddo hal sano iyo dheeraad ah saan u soo degay waxba ma helin oo gargaare ma helin kubeerto ma helin shandarwo ma helin bac bas roobka laga akurto roobkaad og tahay oo dayrtii aaranka ahayd ilaahay subxaana qaadirka ayaana soo boodiyey aad badan baan ugu dhiboonnay raashiinka annaga wuxuu naga maray ifullabo wuxuu noo jiraa siddeed kilomitir siddeed saacoo habeennamaan baxnaa toban toban ilaa labaatan labaatan baan isu raacnaa amniga annaga ashi ma aha xaaladda annada khatar bay ku jirtaa ma haysanna biyo la cabo ma haysanna musqulo ma haysanno hooy aan hergelno mar walbaba waxaana la dhahaa waa laydin rari ma haysanna iskuul ma haysanna isbitaal isbitaalladii way naga fog yihiin waxaan ka codsanaynaa yuan hadduu ilaahi yidhaahdo in nala raro nala baloogeeyo nala geeyo ifoolabo naloo dhoweeye raashiinka naloo dhoweeye biyaha waan ku macluulsannahay meeshan waxaan codsanaynaa hay-adda un h r si dhaqsi ah inay noo rarto ma aha nala baloogeeyo motoor naloo suro tuubooyin naloo xariiriyo iskuul naloo dhiso helboos naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa qaxootigii annagii nala midka ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ifotuu dan ayagoo iskaga guuray iyo dan la rarayba ifotuu baa la geeyey marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqsi ah inalagu raro waan dhiboonnay roobkii baan soo marnay hadda qoraxda meela istaagna laanahay meela hergelna male ma laha musqulo ma laha biyo booyaadda ayaa hal marna looga keenaa hallayar baana loo shubaa maalintii tuubada meesheeday bilcaanta hergalaan hoos daawnoodna biyo ma soo helno ma helno biyo ma helna baad nagu filan ma helna guryo ma helna iskuul iyo musqul ma helna masaf waan ka fognahay isbitaaladeedii waayahay bashir maxaa laydin sheegay maadaama qaarkiin fato loo geedigeliyey idinkiina halkaan laydinku reebay waxaana loo sheegay in nala raraayo waxaana la siiyey warqad la yidhi tigid weeyo bishii hore kow iyo labaatankeedii nala siiyey haddana bisha taariikhda waxay maraysaa afar iyo toban ilaa haddadaan jawaabkama hayno waa tahay qaxootiga halkaan degan ee boqolaalka qoys ah halkee bay ka soo barakaceen waxay ka soo barakaceen abaarihii soomaaliya iyo kowdii labaatan iyo labadii ilaa labaatan iyo saddexdii hadda oo bishii koowaad labaatan iyo afartii aan ku jirno labaatan iyo afartii aan ku jirno marka waxaan rabnaa dhib intaa noogu filan hooyla-aan intaa noogu filan musqulla-aan intaa noogu filan ilmaha annaga iskuul ma aadaan helboos ma leh ma laha meelaan hergelna iyo meela harsanaba marka si degdega waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay arrinta ay ka soo jawaabto nolo rara ifootuw hadduu ilaahay yidhaahdo saasaan dhamacsannahay aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa bashiir cabdiqaasim oo ku nool deegaanka buulobakti oo u waramay barnaamijka cawiijka dhadhaab dhinaca kale qoysaskan oo u badan xoolo dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xero kale oo masaafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culayska ugu badan la kulma haweenka da'da ah iyo kuwa uurka leh oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waatan seenab cabdi oo ka mid ah haweenkaasi iska dhibaysan oo waayeelna iska garoobo ku jiro xaamilyaal ku jiro ilmo muruq ay la wataa si la yeelayna malaha marka waa iska rafaadsanaya adi raashinka ifatuwa iskaga doonnaa hadda wax allaa wixii la dhaha waxaan diyaara unahay hadda haddii nala raraay diyaara unahay maalma aad raashinka qaadanaysaan imise saac ayaad ka baxdaan deegaankan buulabakti sagaal saac habeennimo sideed saac habeennimo waxaa la baxaa cabsiya iska jirta jidkiyadaa la walaacsana la iska tagaa hadiska soo qaata waxa ilaahay hada noo dhiman male waxaan aragnana ma jirto sagaal saac habeennimo aan baxna sagaal saac oo galabnimona waa iska imaana waa tahay qaabkee waad u baxdaa marka kooxkoox miyaad isku heshataan aa wixii aad isku xirana shan qoos afar qoos si ayt iskaga lugeena isu heshana wax hadda dhib kale hadda nahay male raashinkaas unbaa naga dheer waa yahay goobta aad raashinku u doonanaysaan waa meel aadinkaga fog bal ka waran cabsidaad dareemaysaan cabsi waa laiska dareema iyadoo la cabsanaya laiska aada see la yeelahay haddii kale raashinkai ku dhaafaayo raashinkiina qaali waayo meel hadda oo lacagoo loo iskaga dibirina ma jirto haka hadaar ha raashinkana xamaaliyu rabaa wax lagu soo qaado rabaa lacagna lama haayo waayeela iskaga jiro garoowaa iskaga jiro xaamilaa ku jirto cunug yaraa wadanaa raashinka naguma filno inkastoo bish isna gaarsiinaynin hataa mabana gaarsiinayoba haddana iscelcelis waa deena soo qaadanaysaa isku cel haddana raashinkila lagu bixina haddana adi raashinkan aaduu noogu sii yaryahaaba hadda raashinkan waa naga fogyahay inaan waxay noo roonaan lahayd meesha aan degno gurowan ciyow ay noo soo dedejiyaanoo dadka ay naga daayanin meesha dhibaa iskaga qabna hadda inaana geysiinaya meesha hadda waa ladiin raraa la leeyahay boonana waaba iska soo qaadanay boonaha nala siiyo xagga lagu degaayo hadda ciyow inay noo soo dedejiyaanaa rabna hadduu ilaahay idmo bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkin xagga la geeyey een musqulo iyo biyo ma haysataan biyaha marmar waa la helaa marmarna waa la waaya marmar meelaa iska aadnaa hataa roobka markuu da xareeda la iska aaday meel kale hadda oo biyo laga doona male hoosaa iskaga aadnaa biyihina naguma filno musqulna maba qabno musqulihii waa iska dhibaysan yihiin marka arrintaasay u jirtaa waa tahay ugu dambayntii codsigiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay culays xoogan ku haysata halkan maxaad codsanaysaan ha waxaan ku codsanaynaa inay ciyowna ayna soo dadejiyaan oo meeshii annaganala dejinay aan aragno meeshii ayna geeyaan boonadu wayna siiyaan waan soo qaadanay hadda dhaqsi ahayna meesha ayna geeyanaa rabnaa marka meesha way nagu dheertay raashiinna maba laga doonan karaba xag
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd sanab cabdi oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dayib maxamuud sahal oo ka mida odayaasha ku nool deegaanka buulobakti ayaa sheegayaa in baahiyo badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub islamarkaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo isagoo codsaday in guddiga raashin bixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin waxaan ku noolahay balooga buulabakti kayten baan ku noolahay saddex door baan maxaan ku dhahaa u aaday meesha ifotuu raashin u aaday meeshaas baahi badan iyo caawasho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxaa weye meeshaas raashinka labadii tooka hor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tookadii dambe raashinka afar kilaa laga dhigaa layidhi waxyaabo badan waxaan rabaa haayadaha kolley rag baan madax u ah oo ku shaqale ragga ayaga si qaasina arinta markii raashinka qofka uu qaadanayo ana hadda magacyadoo saddexan ma qori karo laakiin wixii la ii sheego oo madaxa dhegta liigu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda liigu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ciidanka caqabad kuma aragno ragga kale madaxda ama kombyuutarka markaa marayna dhib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo raggan waxaan samaynayo in si khaas eh isha loogu qabto oo ragga madaxda eh ay isha ku qabtaan oo dadka xaquuqda ay leeyihiin masaakiinta eh la siiyo oo dhibkan jiro ee sideed saaba anaga inta ka baxnaa sidii meesha haddiina la raraayo si dhaqsa nalagu geeyo haddiina koona la reeraynin nala baloogayo guryo nala siiyo musqulo nala siiyo biyo nala siiyo hay-adda waxaan ka codsanaa dadkan garaamaha xaqay u leeyihiin inay mar kastaba raashin la qaadanayo mar kastaba isha lagu hayo ilaa salaad wakhtiga la furo ilaa wakhtigu raashinka la xiraayo intu dhahayso inay isha lagu hayo oo si kaas ay hay-adda ay isha ugu hayso yaan ka codsanayaa annagu maxaan rabnaa haddii nala raraayane in si ugu dhaqso badan meesha nalagu geeyo haddii kaletoo keenne nala baloogayo oo dad la dejiyana laga dhigo aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa day maxamuud sahal oo ka mid a qaxootiga cusub oo noogu waramay deegaanka buulubakti ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan balse iminka aadinku wareejiya oo saaxiibkeed axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed cali xaashi oo ah oday dhaqanyaqaana oo aan ka waraystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcooleyda kale waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kululay xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay soomaalidu dhaqato dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweynna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa axmed cali xaashi oo ah oday waayojoog dhaqanyaqaana ayaan ka waraystay qiimaha geela waxaana uu waraysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaani uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela wuxuu kaga duwan yahay xoolaha la dhaqday ishkinke waxaa weeya waxaa weeya micnaha ooma dhowa ooma dhowa saddexda adduunyo yuu geelu u horeeyaa wax lagu soo laabi karana ma aha geelu macnaha anugu agtayda iyo intii ila mid aba qaali buu aad oga yahay xoolaha waxaan asaga ahaynba waa iska nugeyl marka waxaa la yidhi geela intaan aniga ka hayo inuu duunyada dhaama waxaa kugu daliile diirka waaga salaaddii kolkay foolla dareerto waxay duurka wareegtaba duhurkabay dan dhigtaayoo dacal bay u dhacdaa ilmo xub ku duxaaran oo duuduuban oo iska nool baa dadab looga dhashaa reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiya dirmaroodii aad moodoo duwan bay hadashaa ilaa hasha markii ilmaha laga soo jiido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn annagu reen baan idhahnaa reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodaya labada dhinac baad dhowraysaa marka geelis u kale reen weyn yahay ama u kalesi maarata xoog badan yahay mararka qaarkood fiinkaa shanqaray oo dhowdhowdhowdhowdhowdhow yaa dhahaya marka reen danuuli libaax iyo dirmarooda aad moodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanaysoo guubihii ka dareeri bay ayar ay dargataa buuri salaax buu u dadbaayoo adhaxday dabcisaayoo sibrahay durkisaayoo indhahay yar dabtaa dhagahay dumisaayoo daamankii qorqoraa iyo sanqaroorka dulkiisiya dacalkay fidisaa buuri waa markay godolqaado dacyaal waaye dadnaa dacyaal maxaa layidhahdaa waa ameel buray aho intii la qoray guriga iska yaallay dacyaal waaye dadnaabaa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyow bakaar aan la daboolin iyo daruur hortay miyaabru lagu diirsan ogaa ilaa mar kale ka darayd markay duur binanaysoo dughoosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kolkii geeda fiican intii lagu hagaajiyo oo caleelahoo saabila ah libaaxa aad maartay ka hoydhabaynayso xagga duga hoose aad shaqadha ka dhegaysanayso markay duur binanaysoo dughoosaadka ka jiifto kolay geedka dillaacin iyo kolay laanta daliigi iyo kolay daaqa nuglayni baarqabkii dobdhoweysii ay daqnayay ololkeedii daaqsigaar weyileed iyo dirbaroodii ma mooday buuri haddana mar kaley ka darayd maalinkay duca joogto inti geed la dugsiyo niman diinka yaqaanoo ilaahay darajeeyey gogol duurka la daadsho darab iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaanba duulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo caday dubdubtaan iyo dufan bay la hadhaan buuri maanta iyo berri haddii la qasho qurbac yarba ha ahaado shan beri baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan mar kaley ka darayd nibay duuma hiraysoo dalaafoo kici waaye oo orodkii dirqan waayey dayralkeeda nin maaloo dabarkeeda durduurtay dugubyaal qarqarmuun iyo xaar dadiidka madow iyo dacar buu mantaqaaye orodkuu dirgan waayuu dabayl roori noqdaa buuri ilaahay darajeeyow geedadaa waa mayaaburu lagu diirsan ogaa ilaa mar kaley ka darayd buuri haddana diirka waaga salaaddii kolkii dibla la dhaasho hoggaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahaan oo bishintuu darsadaaye adhaxduu dabciyaayoo jilbuhu ku dagaa daacufley kabaddi iyo tu kaloo dulka saaray dusha oogu ridaan waartiga markii la dhaaminhaya macnaha ninka aan garanaynin darandiire afraaliya dul aroor bilcabeed iyo shukurey dabasaare iyo liita daris laga keenayba ayro ugu daran waa toddoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka iba'an diliqdii yaryarayd iyo duqaydii ka ciweyday goday duurku u foofaya ninkii weyse dabcahayay baa darka loogu shubaa buuri ilaahay darajeeyow daruur hortay miyaa bur lagu diirsan oga asna mar kalu ka darraaye markay horta daruurtoo dhulka daad lagu xaaroo geedka doog laga keenay duudxawaarti irmaankii waashuu maanta la barbaxayee uu la daaqsanhayey duudxawaarti irmaankii didi leyli maalinkii doogashuu ku wadaaye dudunkii rididiisibuus dalabtii ka wareejinoo daacaduu ka shubaaye ee tolow manidoor xug dareeboo dumarkaa la yidhaahdo ku daquuli miyaabuur waa tahay ee halka haddii aan sugaanta aad geela ka tirsay ee aan kaga soo gudubno geelu wuxuu leeyahay midabo kala duwan midabadaasoo inta badan ammaantiisa iyo qiimihiisaba lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imise midab geela hortuu inta midaba u kala bax wuu iska fara badan yahay waxaa u horeeya geela la yidhahda soomaal waxaa ku xiga may waxaa ku xiga gaaf waxaa ku xiga dacar waxaa ku xiga fiil ku fiil malmal la yidhahdana wuu jiraa oo fiilla ah waxoogaa dhuuxana ka yara gaduuno fiilmalmal ay gelisha yidhaahdo dacarka mid ka yara badan oo xay la yidhahdo war hal xayla maartay la yidhahdana wuu jiraa marka geeljirta waxay aad u jeceshahay hasha gaafan ee gaafmadowga ah iyo hasha maygale iyo hasha soomaalkale yaa u jeceshahay
waa tahay waxaa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geel uu ku nool yahay way kala qiimo badan yihiin oo inta badan waxa la dhulkaas waa dhulgeel meelaha geel uu ku noolaado keebaa ugu fiican waddan badan baan maray kismaayo geel waan ku dhaqaaleeyey wayaamaha hoose ee kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raaba gudda la yidhaahdo in aan joogno meel geel kaga fiican ma aan arkin
geelu wuu ka sid weyn yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado nimcooleyda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu inta bilood uu ku dhalaa horta waa dhaqaaladheesaan u kaxaydhe biloodaan u leenahay buu iska dhalaa laakiin saddex iyo toban bilood yuu wadaa geela sida qaalibka saddex iyo toban bilood hasha markay wado wixii ka dambeeya way dhali geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalintu markay yar tahay oo ay ilmaha qaadayso meeqa sano ayay ku rintaa hadduu kala barwaaqohadee wadan barwaaqo geelas qaar baa maaragtay bicinahayaa si fiican ku koro oo nirguhu markay aadood ka go'aan ayagoo cayilay oo si fiican ku koro iska ladnaadi geela la daajinhayo saddex jir mid iskaga rintay baad arki afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo wadanka wuu iska dhintaye geela aan dheefsanay hadda intuu ku rimo shan jir baaba u badanba lix jir buu ku curtaa afar jir buu ku ramayo oo shan jir buu ku curtaa tuu saddex jir ku rintana waa iska arki afar jir ku curanayso geela caanihiisa marka aan ka hadallo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha waa noocee nooca geela uga caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay nooceese uga caano badan wakhtigeedii baa la soo dhaafay hortu midabba raaca caanaha midabba raacaan walaalkay macaane caanaha midabba raacaan waa alla ku dheli hasha midab kastaba ha lahaado caanuhu midabba daba socdaan alla ku dheli weeye hasha alla ku abuuray midab kastooy leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha hadda midab yacni noocaasi daba socda ma aha micnaha hortuu geeleyda markay gaala taariikh ka bixinayahay waxay dhahaan saddexda geedgal saddexda geedgal iyo saddexda mooragal bay dhahaan geeleydu saddexda geedgal iyo saddexda mooragal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaadoo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay shan saac tahay hadday mid hadday saddexda hergelayna mid way hergeli oo way nugu sheh saddexda geedgal saddexdaadoo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu marka qoraxeedka la joogo barbix la joogo hadday saddexdaba ayagoo hergelayni aad u imaanin mid inay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexdaadoo soo soomaal leh baaqid islama noqdaan saddexda booragal saddex gaagaafan bacw islama noqdaan mid unbaa tarmi geelidu saasay dhahdaa kaasi waxa uu ahaa axmed cali xaashi oday waaye joog ah oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawo aadan mursal waa saddex iyo labaatan jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulanto bulshada bulshadu dab dariskama doonin kari tan gacanleegaal cadaan way oo erka aynaga taaban dabka aynaga qaadan taraqan suuqa soogana dabka saasan ku shidnaa dabada biyo ganabka masoo dhaamiya hooyadee iyo caruurta le kasoo dhaamiyaa guri waa isku reebaa dabada mateekale biyaka masoo dhaansan kari caaga markay taabta caaga waa laska dhaqa saabuuna lasoo qaadana tannaga dheeraa le waa gaala cadaan cuduray qabtaa saasaa lay dhahaa dabada amarka igu dambeysma u dhawa anoo yariisto igu dambeyso dabada waa iska dhaafi waa ka go-e meesha raashinka lasoo qaada bislan taga hooyada oo caabiyaa bis suuqana masoo aade suuq hooyada iyo caruurta le kasoo adeegaan suuq maxaan soo aakan qoraxdan oo iibi waan lii soo daba ciirsan dhagaxa ayuu soo daba qaadana gaal cadaanta soo socotaa liileey tiimid takoorkaleheed saasaan suuqa soo aadayna xaawo faquuqa lagu hayaa waxa uu sababay inay iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay iskuulaan ma dhow markaan ka baxay anoo yar anoo toban iyo afar sano jiraan ka baxay galastiriya aaga baxay ilmaha ay dhagaxeen ay turaan ay caynayeen saas aaga baxay baxay markii galaaska la galay iyo markii laga soo baxay iyo markii binaan kusoo baxay cid u soo jeeda markaas waay oo iga tuuriyana waynay dhagaxaynayaan gaala cadaanate gaalate saasay dhahayaan gaala cadaanate waana midigta koora ka tahay dadka saasay dhahi jireen markii waa iska cararay macalinku ma sheegi jireen faadumo cali waa hooyada maaday xuseen cabdulqaadir oo ah toban jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa sida ay wiilkeeda ula dhaqmaan carruurta kale ee aymigiisa ah macalinkaa caawanayba haddii saas malaakiga kurus mar badanaan tagi macalinka waa caawiyaayen nadiif waaye wax sharciga ma ku arkin markii lagu soo baxa waay bilaayada isuna waa dagaaltama way tabartiisa haddii oo warka aad soo batona oo gurig layla imaadana hooyoonkood waa u tagaani anaba heer bilaay miyaha ninkan gabil cad waay ilaahayaa ku yeelay ilmihiina sida way igu reebtaa sidan daa'uud kuusow cismaan oo ah nin naafo ah oo u qareema dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in dadka qaba albiinadu ay caqabado kala kulmayaan bulshada ay la nool yihiin runtii dhibaatooyin badan bay wajahayaan mid bulshadeed ahaa ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaatayaba haddii aan ku bilaabatan bulshada takoor ba-an bay la kulmayaan dadkan waayo midab ahaan bay ka bedelan yihiin bulshada inteedii kale sidaa daraaddeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabada fara badan inay ka qayb qaadan karin horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraada ee waxyaaba badan oo maarata biniaadanka noloshiisa asaasi u ah ayaanan la ogoleen waa takoor cimilada aadka u kulul ee xeryaha ayaa iyana saamayn ku leh dadka qaba albiinada oo ah dad uu maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkaysan karin kulaylka daran waa tan mar kale xaawo oo ka warramaysa culayska ay kala kulmayso cimilada aadka u daran qorwaxda kuleekadu way ibi korku ay hambaluulqadan qorax ku socdo qorwax maku qabsan karaani korka jirka ay xanuuna ilaa baashintan ka qaata korka wiinka ee marsadalega hadda saama iga dhammaatay ma ii taalo maxaa mara fasliin ama baashi jirka la marsanayo saasaan ku noolle
faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka ba'an ee ka jira xeryaha qaxootiga kulaylka saa'id waa dhibaa macalinkiisna daawaa siinaa intana daawaa lagu siinaay daawa loo marina markii oo afar sac way ku bilaawataba idaa iska jooga sideed sac markii kabuubka soo dhaca ee dugsias aada hiraab horadiina markii iskuulsoo iskuulkiisa iska soo dhigina dhabanahiis iyo garbax kuwan maaragtay waa gaduudanayeen markii ay gaduudtaan marka biiqabuha ugu shuba daawadan u marana mar daa'uud kuusow ayaa isna qaba in cimilada xeryaha qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qaba albiinada ee ku nool xeryaha dhadhaab hawada ma aha mid maanta u saamaxaysa inay si caafimaad ah caadi ah ay kula noolaadaan bulshadoodii kale aad baa hawada u kulushahay dadka waxaynu u baahan yihiin ila maqaarkii kore ayaa ka maqan maqaarkii kore ayaa ka maqan kuleelku ma adkaysan karaa nabarro ayaa ka soo baxa waxaa jirta marka daawo sunscream la yidhaahdo oo la mariya daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali hashaxa baa laga yaba inay laba kun saddex kun joogto ma iibsan karaan ma shaqaystaan waa qaxooti dhibaatadan way haysataa dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii cawayska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha sugaanta
aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kaleen hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kaleen anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kayma rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno ciidiisu tahay dahab anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno ciidiisu tahay dahab jawharoo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dalaray maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaliman jawharoo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dalaray maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaliman
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinayay anigoo cabdisalaan salaas iyo saaxibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla
gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag inuu caashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intaan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtu ima degin inuu caashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtu ima degiyey dabadeed taliintan ugu dhoofa dibadaha intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaraan ka soo degay dabadeed tacliintan ugu dhoofa dibadaha intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo